habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeennimo khamiisa waana afariyo tobanka bisha may sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada idaacadeenna caa uu ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah boqol konton iyo saddex qof oo haysta dhalashada dalalka maraykanka kanada britain iyo waddamada kale ee yurub oo maanta laga soo daadgureeyay magaalada muqdisho ilmahayga ii dadaala gabdhahayga ii dadaala true the whole world barwalba waxay dhahay my mother because daawooyina ii socda iga kala go'aaya intana ma ka heli karin soodaad waxaa kaloo aad maqli doontaan soomaaliya oo laga bilaabayo diyaarado ayaxa lagu buufinayo diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxu xooga ku leeyahay hadda soomaaliya oo u badan deegaamada galmudug iyo puntland iyo somalilan waxayna isticmaali doonaan chemicalis oo organiga ama bioesisar waxaa la yidhaahdo oo ah sun dabiiciya oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka mida waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda waanu ku eegayno hoosu dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saamaynta dhaqaale xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaan wax la aqbali karin ku tilmaamay digniin uu ka bixiyey antony fawji halista ka dhalan karaysa in si degdega loo furo dhaqaalaha iyo goobaha waxbarashada wadanka trump ayaa waxa uu yiri waxay la tahay jawaab aan la aqbali karaynin markaay timaado iskuullada hadalkaasuu jawaab u ahaa su-aal ay madaxweyne trump aqalka cad ku weydiiyeen wariyaasha sida uu u arko digniinta la taliyaha sare ee dhinaca caafimaadka aqalka cad dr antony fawji oo sanadka u sheegay halista ka dhalan karaysa dib u furidda goobahaasi fawji ayaa agaasimo ka ah macadka qaran ee cudurada xasaasiyadda iyo caabuqa waxaana uu sheegay in dib u furidda goobaha shaqo iyo iskuullada ay keeni karayso in uu dib u dilaaco faafitaanka coronavirus kaasoo maraykanka hadda ku dilay in ka badan siddeetan iyo labo kun oo qof maxkamadda sare ee gobolka wisconsin ee waddankan maraykanka ayaa laashay amarkii ah gurijoogista gobolka oydil waxaana ay la safatay sharci dejiyaasha jamhuuriga ee gobolka kuwaasoo sheegay in madaxa sare ee caafimaadka gobolka ay ka gudubtay xandaabkeedii awoodeed kadib markii ay amarkaasi soo rogtay xilli amarka gurijoogista looga gol leeyahay in lagu yareeyo baahida cudurka covid ayay maxkamadda sare ee wisconsin go-aanka ka soo baxay waxa uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay ee noociisa oo dalka oydil xilli ay jirto dood siyaasadeed oo ka dhalatay amarka gurijoogista u dhexeeya xisbiyada amarka gurijoogista gobolka si badqabka loo ilaaliyo ayay xogeyaha caafimaadka ee gobolka andrew palmo oo dhaqangelinaysa amarka gudoomiya tony abers waxay soo jeedisay in la kordhiyey lana gaadhsiiyey ilaayo ka bishan may hase yeeshee sharcidejiyaasha jamhuuriga ee gobolka ayaa arrintaasi ka biyadiiday islamar ahaantaasina geeyey dacwad ka dhan ah arrintaasi maxkamadda sare taas oo ugu dambeyn soo saartay in amarkaasi aan waxba ka jirin burundi ayaa dalkeeda ka ergeysa madaxa ururka caafimaadka adduunka w h o ee wadankaas xilli lagu guda jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee wadankaas oo ay siyaasiyiin samaynayaan isu soo baxyo waaweyn iyadoo ay jirto halista ah faafitaanka cudurka covid dowladda ayaa xaqiijisay maanta in waraaqo ku suntanayd ka mey oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo loo diray madaxa w h o ee burundi walter kazade mulamo iyo saddex kaaliyaashiisa ay tahay mid sax ah oo jimcahana ugu dambeyn ay tahay in waddanka ay uga baxaan codka loo qaadayo cidda beddelaysa madaxweyne pierre nkurunziza oo dowladdiisa marar badan lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhana xaquuqul insaanka islamar ahaantaas in hore wakiilo caalami ah dalka uga eriday ayaa la filayaa inay dhacdo may keeda bernard tahiraja oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ayaa xaqiijiyay in saraakiisha w h o loo jaray warqadda inaan dalka looga baahnayn isagoo aan bixinin faahfaahinintaasi ka badan ma jiro wax war uu ka soo baxay w h o oo ku aadan hadalka kasoo yeray dowladda burundi agaasimaha wakaaladda caalamiga ee tamarta i e a fatix berol ayaa sheegay maanta in hadalkii kasoo yeeray dalal dhowrah ku yaala gacanka carbeed ee ku aadan dhimista soo saarka shidaal ay noqon doonto mid aan ku filnayn inay dheelatirto suuqyada saliidda dunida oo idil xilli uu hoos u dhacay dalabka saliidda ee dunida sababo la xiriira coronavirus berol ayaa wariyaasha u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in dalalka sacuudiga imaaraadka iyo kuweyt ay hadda samaynayaan dhimis kale oo dheeraada waxa uu sheegay in arrintaasi uu soo dhoweynayo balse marka ay timaado wax ka qabashada isku dheelatirka qiimaha shidaalka dunida ayuu berol sheegay in arrintaasi keliya aysan ku filnayn waxauu yidhi waxaanu arkaynaa astaamo horudhac ah oo muujinaya dubisoo kabsashada qiimaha shidaalka dunida balse waa arrin aan la odhan karaynin in xilligan la gaaro isku dheelitirnaan dhinacay suuqyada saliidda ah sabab la xidhiidha cudurka coronavirus oo weli dunuuda meelo badan ka mid ah ka jira warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warka caalamka inoo akhrinayey aan ku bilownay qof oo haysta dhalashada dalalka maraykanka kanada britain iyo waddamada kale ee yurub ayaa maanta laga soo daadgurayey magaalada muqdisho dadkan oo muddo ka badan laba bil ku xayirnah magaalada muqdisho oo duulumaadyadii laga joojiyey si loo xakameeyo xanuunka coronavirus ayaa waxa ay xiriiro la sameeyeen safaaradahooda safaaradda maraykanka oo iyadu xiriirisay soo naagaasinta iyo duulimaadkan ayaa waxa ay toddobaadkii hore muwaadiniinteeda muqdisho ku sugan ku wargelisay in duulimaad loo diyaarin doono haddaba wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii maanta ka soo dhoofay magaalada muqdisho ayaa wax yar ka hor intii aysan diyaaraddii siday soo duulin warbixinta noo soo diray duulimaadkan oo ah mid gaar ah oo lagu daadguraynayo muwaadiniinta waddamada maraykanka kanada britain iyo qaar kale oo ku socda dalalka yurub ayaa galabta waxa ay ka duulaysaa magaalada muqdisho oo xilligan aan ku suganahay waxaana ay dayuuraddu geyn doontaa magaalada adis ababa oo xarun u ah sharikadda ethiobian airlines inta badan dadka laga qaadayo magaalada muqdisho oo kadibna waxa ay sii raaci doonaan duulimaadyo kale oo loo diyaariy oo gaadhsiin doona dalalka iyo magaalooyinka ay ku socdaan mid ka mida dadka ku soo laabanaya dalka maraykanka oo aan garoonka aadan cadde ee kula kulmayn asalaamu calaykum magacayga waa faadimo cali macalin faadimo hooyo joogta aeroboortka aadan cadde muqdisho goynta washington back home halkan imisa ku xayirnayd laba bil iyo xooga iyo wiig weliba waa gartay marka adigaa codsaday inaad dib u noqoto anaa codsaday volontiirle arrimo badanaa weynid vacation family siin iyo arrimo kale labada bil waan rabay inaan noqdo ka hor laakiin waa ii suurtoobi weysay flight ma jirin aadaan u faraxsanahay emotionally going back home that's been long two months so really two and half almost it's a long time marka alxamdulilah waan ku faraxsanaa waddankayga inaan joogo wax dhiba kuma qabin waa gartay yaa marka aad ka dalbato inuu ku caawiyo in lagu daadgurayo
waxaan la xiriirnay safaaradda for a while they you know always alert inayna siiyaan ayaga ay soo siiya informationka flightkaas inuu jiro oo dadkay qaadayaan then waa bukin garaysteen dadkan oo u badan dumar iyo caruur ayaa labadii bilood ee u dambeeyey ku xayirnaa magaalada muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyey si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus sidoo kale waxaa garoonka aadan cadde aan kula kulmay cabdalla nuur maxamuud waxaan joogaa saddex bilood baan joogaa waxaan imaaday february first dadka inta badan maanta baxaya meelo badan oo kala duwan ay u socdaan adi maraykanka u socotaa qarashka aad ku safrayso imisuu dhan yahay kula tahay marka la fiiriyo qiimaha diyaaradda xilligan lagu jira covid
waxaan ku baxaynaa tikidkayga wuxuu ahaa saddex kun laba boqol afartan iyo afar dolar waa gartay marka dhibaatada covid ay ay ay ku yeelatay dadka ka waran gaar ahaan dadka adigoo kale oo halkan muddo joogay oo haddana ay ku adkaatay bixitaankii maantana ay idin daldalaysa safaaradda maraykanka wallaahi aad bay noo xayirtay sababtoo ah inaan qarashka intaas aan ku bixinno waxaa keenay covid marka hore waxaan ku imid sida sagaal boqoloo dollar aan ku imid go'an baagayga marka haddana wan wey ayaan ku qaatay saddex kun iyo laba boqol iyo afartan iyo afar dollar dadkan ayaa intooda badan bixiyey lacagaha duulimaadkooda halka safaaradahoodana ay soo qorsheeyeen sidii duulimaadkaas loo keeni lahaa muqdisho dadka maanta ka soo duulaya garoonka adancadde ayaa waxaa ka muuqata sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan waddamadii ay ka yimaadeen oo qaarkood ay qoysaskoodu joogaan nadiifa maxamuud maxamed waxa ay ka mid tahay muwaadiniinta dalka britain u socda ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaana ay ka waramaysaa sida ay ugu baahan tahay caafimaad ahaan in ay dib ugu laabato dalka britain iyo caruurteeda iyo xaaladda ay maanta garoonka kula kulantay iyadoo sheegtay in ay ahayd mid khatar gelin karta nolosheeda
haa waan ku xayiraa inaan baxaan rabe haa laakiin i got it at last according to my, ch- my children ilmahayga ilmahayga ii dadaala gabdhahayga ii dadaala through the whole world ber walba waxay dhahay my mother because daawooyina ii socda iga kala go-aaya intana ma ka heli karin so that qasabay noqota inaan soo inay inay ii dadaalaan inaan soo- diyaaraddan soo raaco So they, they contacted. I don't know how far and how they did it, but ayagaa contacti la sameeyey maraykankaaf safaaradooda then the britishkay la sameeyeen the british contacted to the uh, embassy of america american, american embassiga dhahay iyo negotiation dhexdooda ah then they got my booking you know i'm fine alhamdulillah since i'm going back to my children i'm very happy alhamdulillah Ha, aadaan ugu faraxsanaa ya aadaan ugu faraxsanaa but the way aan soo maray hadeer ba- aer- airbortka sida loo maamulaayo ayaa waxay noqotay si dhiba world waxaa bedelay cudurka dhacay noloshii waxaa bedelay cudurkan dhacay cudurkii dhacay waxaana la siiyey advices oo awarenesska ah an may may may yeelin ma samaynin awarenesska ayagoo dhan wax ku wax danaynaya ma lahayn millions is, is, ah, jaam ahaan ku dhex jiray I'm 60 something and I'm diabetic waxaan qabaa muxuu ahaa ii sheeg diabetic asmatigaan ahay I'm very weak- inaan jermiska waxaan u ahay sensitive dayuuradan ayaa gaadhi doonta magaalada adis ababa oo xarun u ah sharikadda ethiopian airlines qaar ka mid ah howlwadeennada sharikadda oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in guud ahaan dadka dayuuradan raacaya ay gaadhayaan boqol konton iyo saddex qof hadduu eebbaha awoodda lihi idmaho waxaana marka ay gaaraan magaalada adis ababa ay sii qaadan doonaan dayuurado kale oo dalalkoodu ay ugu diyaariyeen halkaas si ay ugu noqdaan magaalooyinka ay ka yimaadeen aniga laftayda ayaa ka mid ah dadka maanta ka safraya garoonka dayuuradaha hadduu eebbaha awoodda lihi idmana berri toole waxaan ku wajahanahay magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli v o a muqdisho waxaa maanta dib loo furay suuqa ganacsiga ee xaafadda soomaalidu ay degtay isli ee magaalada nairobi oo siddeeddii maalmood ee lasoo dhaafay ee u xidhnaa go'aan ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya kaasoo la xidhiidhay xanuunka coronavirus waxaana la arkayay dukaamada iyo weliba bakhaarada ganacsiga waaweyn oo caadi u shaqaynayaan hase yeeshee waxaa sida oo kale weli xidhan waddooyinka laga soo galo xaafadda islii kuwaasoo lagu arkaya ciidamada booliska ee dowladda kenya oo dadka u diidaya inay gudaha u galaan suuqa iyo weliba guud ahaanba xaafadda islii cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddida ganacsatada suuqa xaafaddaasi islii ayaa haddaba arrimahan ugu warramay waryahayaga khadar maxamuud xareed waxaan ku furnay suuqa markaan maarata guddiga amniga iyo eh, dowladda aan la fadhiisanay iyo wasaaradda caafimaadka oon isla garanay habkii iyo shuruudihii loogu talagalay ee nidaamkii la- cudurka lagula dagaalamaya covid 19 ayaa waxaan isla garanay inaan suuqi dib u furno eh, shuruudihiina aan ka fiirino suuqyada aan maarata suuqa gudihiisii islii gudaheeda keliya aan isku furno oo moolasha ah Eh, laakiin wixii bannaanka ka imaanayay amise bannaanka u baxay weli sideeda ay tahay xayiraadda guud ee kafyowga maarata xayiraadda guud ay sideeda iskaga jirto ee dadkan ay maarata nidaamkii iyo wixii aan ku heshiinay oo wasaaradda caafimaadka inay ilaaliyaan ee wa- faradhaqii iyo nidaamkii oo caadiga ahaa isla yaqaanay in maarata taas ay nidaamka iska ahaato meeqa maalmood u xidhnaa suuqa suuqa wuxuu xirnaa maalintii lagu dhawaaqay kaafiyooga ilaa hadda adiga toddoba beri mise lix beri camaluu xirnaa marka lixdaas beri kadib wixii waa wadahadal aan galnay wadahadal dheer oo muddo socday oon ka hadlaynay in suuqa annaga maadaama bandowgu ahaa bandow guud ahaan xaafadda islii waxna ma soo geli karaan qofna ma soo geli karo qofna kama soo bixi kara laakiin waxaan nidhi bandowga qodobkiisi waa sidaas marka dowladdaan wadahadal ka samaynay gudaha annaga inaan ka ganacsanno ganacsi gudaha annaga aan iska uu noo furnaada maxaa naga waxay dhaheen marka waxaan ka baqaynaa in dadka isdhexgalkiisi iyo sidii hore dadka marka isdhexgalaan nidaamkii uu xumaado cudurkii isfaafintiisa uu sii dheeraato waxaan dowladda maarata ballanqaad aan siinay in wixii aan kontarooli karnaa oo moolasha aan kontarool laakiin wixii bannaamaha joogo oo mase waddooyinka waratada ah mase bannaanka fadhiya dowladda ay u taallaa wixii ay ka qaban lahayd iyaga inay ka qabtaan laakiin xiritaankan dambe ujeeddada ay dowladda u xirtay waxay sheegtay in islii uu cudurkii ku faafay ma ahayn faraxalkii iyo sanitizergii iyo lama dhigin ma ahayn taas mar horaan samayseen marka middii dambe ee hadda ay u xireen ay ahayd in islii uu ku faafay cudurka maxaa laga yeelay midii cudurka faafidda dowladda iska aaminsaneyd annagana kulley wixii nidaam ah faafiddaas lagu kontarooli kara in dadka ay distance social distance ay kala fogaanshaha badiyaan meelaha laiskugu imaanaya ay iskugu imaan karin waxa waxaa sababay badana waxay u badneyd dadka waratada ah oo bannaanka oon kontarool lahayn oo mool mise qof lagala xisaabtamo aan lahayn dadkaasna marka waxaan idhi maadaama suuqa la kala xiray waratadii bannaanka ay ka imaan jireen badankood boqolkiiba siddeetan bannaanka ay ka imaan jireen kuwiina waa waa ka badbaadsannahay oo waratadii badneyd malaha boqolkii labaatanka oo saxaafadda gudaheed ka waratada ka sameeyana dowladda ayaa nidaam laga rabaa inay maarata kontarool u samaysa laakiin sharciga wuxuu noo ogol yahay inaan gudaha annaga aan ganacsi caadi u samaysan maxaa qodobkii oo qoraayay oo bandowga ah waxa waaye in movementi lockdown total ma ah waa inaan gudaha annaga aan ku socon karno maadaama aan gudaha annaga isku socon karno in ganacsiga annaga gudaha uu noo furnaado sharciga noo noo bannaynaya ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa maxaa laga yeelaya ciidamadaas jakboyntada iyo meel kasta joogaan sidooda ay u joogayaan wax isbedela ma laha ilaa shaniyo tobanka beri ay socotona waa sugaynaa laakiin kastoo aan leenahay waa xayraaddan si maarata annaga nama qabato wixii wadahadalna waa ka wadnaa laakiin xayraadda guud ee xaafadda kor inay ka xidhan tahay sideeda ay ahaanaysa wax isbedela ma laha marka maxay macnuu samaynaysaa in waddooyinkii suuqa laga soo gelayay ay xirnaadaan oo dadkii wax iibsanayay la celiyo dadku waxay leeyihiin wax faa'iidaha kuma qabno macnaha waxay samaynaysaa in ganacsiga gudaha annaga soomaali badan ayaa maarata xaafadda degan iyo meesha intaas inay maarata ciiddii baa lagu jiraa dad oo dharka ciidda oo soomaalida ayaa gadanaysay xaafaddana soomaali badanaa isla degan marka inay dhexdooda dukaamaysi iska samaystaan oo dadkii dukaamaysi u baahnaa xaafadaha oo lahaa ciiddii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka faa'iido badanaa ku jirta dabcan lama dhigi karo waa boqolkii boqol laakiin inaan gudaha annaga isku furnaanno oo dukaamadii iyo ganacsi iyo wixii ciiddi waxa iibsanaya iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weynaa ku jirtaan sleena yaad kala hadasheen arrintan oo idinka oggolaaday in aad dib u furtaan gudaha suuqa isli waxaan kala hadalnay dowladda sarena waa kala hadalnay oo wakiilkeedu yahay d c-ga marka waa kala hadalnay waana isku waafaqnay inaan maarata suuqu noo furnaado marka ganacsigii iyo baabuurtii xamuulka ee suuqa ay ganacsatadu keensan jireen maxaa laga yidhi xamuulka waa la imaanayaa xaafadda ganacsigeeda iyo wixii xamuul imaan jiray wixii wax qaadi jiray caadi imaana wixii ka bixi jireen waa ka baxaya taas caadi waaye wax dhibaana ma laha wixii nidaamka wixii mombaaso ka imaanaya waa soo geli karaan wixii ka baxayn waa ka bixi karaan taas waa baasel sharciga horena ma celinayn inay dadka nidaamkaas sameeyaan sharciga haddana waa sidaas oo kale marka hadda maxay tahay fariintaada u dambayso farintayda u dambaysa waxaan leeyahay sharciga ha loo hoggaansamo bandowgan gudaha naftiisa waa dhibaato weyn aan kala kulannay inaan maarata gudaha annagan isku kaana furo marka dadka ha ilaaliyaan sharciga nidaamka cudurkan halistiisii iyo wixii usimaatinka ay yareeyaan waddooyinka ay iskugu imaanin wax haddaad dan lahayn haddaad dan lahayn gurigaaga inaad joogtid oo wax ku qasba inaad bannanka kusoo baxda haddaysan jirin haddii aad ganacsi leedahay goobtaada ganacsi haddii dukaankaaga ganacsi fiican mise dad kastan badan ku imaadaan inaad kontrool samaysid oo dadka ay kala fogaadaan maahan hal meel in toban qof toddoba qof oo iyadoo hal mitir lasu jirin waa halis iyo waxa ka imaan kara caqabad badan dowladdana waana waardaynaysaa fiiro dheer bay noo leedahay haddii aan wixii aan ku ballannay aan fulin weyno in go'aamo kale iska soo qaata laga yaaba marka waxaan dadkaana ku boorinaya inay dadaal sameeyaan dadaal dheerna sameeyaan waa mahadsantaa cumar waa shukran sidoo kale dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddida ganacsatada suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo u warramayey waryahayaga khadar maxamuud xareen
Washington, the voice of America.
tani bishii februari ee sanadkan soomaaliya waxaa cabsi ba-aan ku hayay ayax kurankor ah isla bishaasi waxay ku dhawaaqday xaalad deg dega kadib markii ayaxu uu halis geliyey wax soo saarkii beeraha haatan waxaa maanta dalka ka bilaabmay buufinta ayaxaasi oo dayuurado helikabtar ah ay ka qayb qaadanayaan cabdulqaadir samakaab ayaa arrintani ka wareystay wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid walaal saa la socotid ilaa iyo sanadkii tegay bishii toddobaad waxaa soomaaliya ku hadsaday ayax aada u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay yeman kaasoo guud ahaan gobolka bariga afrika saameyn xoogla ku yeeshay ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee faw iyo deeqbixiyaasha kale waxaan waxaan dowladda soomaaliya ay ka shaqaynaysay sidii ayaxaas loola tacaali lahaa heerar kala duwan buu controolka ayaxu soo maray markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mashiino gacanta lagu qaado dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mashiinadii buufinka lagu rakibay haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay saddex diyaaradood oo laba ay hadda garoonka muqdisho fadhido midna ay laba beri kadib aan rajeynaya inay dhowr beri kadib ay iyaduna howlgeli doonto
wasiir diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxu xooga ku leeyahay hadda soomaaliya oo u badan gobol degaamada galmudug iyo puntland iyo somalilan waxayna isticmaali doonaan chemicalis oo organiga ama biobecisar waxaa la yidhaahdo oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulka asdaaqa sinkaa joogaan diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta ay buufin doonaan muddo ilaa laba bilooda haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loo kordhin doonaa haddii lahaydba waxa weye khubaro kanadiyaan ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leeda dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba marka hawshaas maantay bilaabanaysaa marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan guul ka gaari doono dagaalanka ayaxa waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobolada marka meelo badan biyo ayaa ku jira marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas kusii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho
diyaaraduhu intaysa buufin waxay samaynayaan sahan bay samaynayaan duulimaadyo sahan ay ku mari doonaan goobaha hore loo saamiyey markaa kadib ayay buufin doonaan saan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa waa waa wax dabiiciya waxadda biyaha iyo dadka midda dhibaato u geysanaya ma aha roobka uu jiraa laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka biyama wada fadhiyaan oo deegaamada hadda aan ka sheekaynayno meelaha hadda lasoo saameeya ayaxu fadhiyo dhir buu saaran yahay meel daaqsinayo ayuu fadhiyaa marka insha allahu waa waa waa shaqadu dee waa soconaysaa muddadaas meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxaa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan hawsha sahminta yaa qabtay wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa qabtay qalab bay haystaan in la kosiliyaado oo satelliteka ku xiran oo lagu ribood garaynayo meelaha uu joogo o dhan tiimam sarfeeye ayaa jiro hore loo tababaray oo qalabkoodii wata muddo hadda bil iyo bar ka badan ama laba bilood way wadeen shaqada sahanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo iyo gacanta intaba haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filleen qalabkaasi ay u baahan tahay cirka in laga buufiyo waa gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarado la isticmaalo waa howl ma aragtay baaxad leh yaa gacan idinka siinayo hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba xagga farsamada iyo khubradda waxaa naga caawinaysaa saan hore u sheegay hay-adda faw xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda maraykanka hay-adda u s waa gartay wasiir raje intee leeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo soomaaliya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga qabto laakiin waxaan rajaynaynaa ama tiimka buufintooda ay ku kalsoon yihiin in inay xakamayntiisa qayb weyn ka qaadan doonto haddii lahayd
maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan ee la xiriirta ayaxa khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya oo cusub uu ka yimaado dhinaca yeman hadda laftigeeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca etoobiya ka soo galay maadaama etoobiya aada looga buufiyey marka hadda qaybo ka mida galmudug iyo puntland labadaba waxaa soo galay ayax ka yimid etoobiya marka ayaxu waa wax xuduudaha kaloo dhaafaya waa cayayaan duulaha oo aan xuduud aysa celinayn marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu mino dhali doono haddii lahayd kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciido u warramayey waryaha v o e da ah cabdulqaadir samakaab
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o e inoo hayo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o e dhegaystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimadhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey iyadoo taariikhda markii ugu horraysay maraykanka fuustadii ama barmiilkii shidaalka ciriinka uu ka hoos maray eber dolar taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacago ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimadhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya jaamac cabdi koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka albeerta ee dalka kanada gaar ahaan wasaaradda tamarta waxaana uu jaamacu faahfaahin ka bixinaya sababta keentay in qiimadhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura uu gaaro hoosudhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday midda koowaad dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareenka ah ee coronavirus ama covid loo yaqaano ee adduunka ku habsaday xanuunkan daraadiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal ayadoo baahidii saliidda yaraatay saan horey usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yaraynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar arinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay markuu dalabkii shidaalku yaraaday soo saaristii shidaalkuna weli socoto shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka taasna waxay sababtay in yani ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay layihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan arrintan waxay aad u saameysay dhab ahaantii shirkadaha maraykanka saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray wadan oo geyn jiray wadan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaal ka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soqay haaba ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray sacuudiga iyo ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka iyadoo shidaalka noocyadiisa kala gedisan uu qiimodhac hoogan uu ku yimid ayaa haddana waxaa jirta in aqoon-yahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saara ee dunida isla mar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda waa maxay shidaalka hoosudhaca ku yimid waa kan aadan makiino oo ah aqoonyahan degan dalka kenya oo arrintani sharaxaad ka bixinaya in kor loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda sideeddii bishii labaad labadii kun iyo labaatan ayay sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid lix doolar ilaa sideed doolar u samaynayso macaamiisheeda ka soo jeeda yurub asia iyo maraykanka halkii bermiil taasna waxay dhaawacday nooca brent oo dhulka tiimbaday boqolkiiba soddon saliidda brent waa mid laga soo saaro badda waqooyi ee loo yaqaano nordsea waxaana horseed kaca shirkadda sheel ee ingiriiska oo matalayso exon mobil iyo royal dutch shell mar haddii uu yidhaahdo isu socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisuu joogo taas oo sabtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yidhaahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka la soo saarayo la yareeyo ayaa arrintaasi waxaa ku gacan sayray dalka ruushka kadib markii boqortooyada sacuudi arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhelisay dalalka sacuudiga iyo ruushka waa kan mar kale jaamac cabdikoodey oo arrintan sharaxaya
bilowgii xanuunkan coronavirus markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo lasoo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco laakiin ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacansayray arinkaas oo wuu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka sacuudiga isagoo yani ka xanaaqsan diidmada ruushka ayuu go'aansaday inuu aad sare ugu qaado soo saarista shidaalka isagoo ku xumaynaya ruushka taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aad hoos ugu dhaco runahaantii badanaa sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka wuu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo laakiin ruushka qiimo dhaca aad ayuu isagu u saameynayaa oo yani saliiddiisu qiimo sare ayuu kusoo saaraya marka arrintaas way dhibaysaa mar haddii qiimaha shidaalka uu sidaasi uu u yaraaday ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi gaar ahaan maraykanka markii ugu horreysay taariikhda maadaama shidaalka uu ka hoos maray eber dolar horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyey suuqa shidaalka maraykanka sanad ka hor fuustada shidaalka cayriin ee maraykanka wuxuu qiimaheedu ahaa lixdan dolar bisha abril laba kun iyo labaatan fuustada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray eber oo cid rabta inay gadato ma jirin oo bilaash ayaadba fuusta shidaal cayriin ah ku heli kartay runahaantii dhabahaantii taariikhda markay ahayd abril labaatankeeda laba kun iyo labaatan qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay eber oo negative soddon ayuu gaaray taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalku ayagu qarashku bixinayeen in shidaal laga qaato waa yani arrin cajiib ah oon adduunka hore usoo marin weeye hadda qiimihii waa soo yaro laabtay oo xilligan aan kula hadlayo fuusada shidaalku waxay mareysaa sagaal iyo toban dolar markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco faa'iidadii ay shirkadda heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayey soo saarista saliidda siiba waxay joojinayaan inay ceelal cusub oo shidaal ay qodaan arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaalo badan oo shirkadan ah yani shaqaalo badan oo shirkadan u shaqaynayay ayaa shaqo weyn doona taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo yani dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen shirkadaha qaarkood siiba kuwa yaryar awoodooda dhaqaale markii horeba iska yareyd waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayey la waayey ama hoos u dhacay taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay ayadoo dhanba yani albaabada loo xiro ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah kuwaas oo u hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka in ay kusoo biiraan islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan aadam keena ayaa qaba in dalka turkigu uu yahay dal ka mid a dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca waxsoo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona boqol sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatooriyadii cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa labada kun iyo saddex iyo labaatan turki waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan heshiiskii loseyn wuu qeexay in turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee marmara iyo tan madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibeexa marinka boosboras iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka haddaba fariin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabahaantii hoos ugu dhici doonaa wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka laba kun iyo labaatanka u dejiyeen yani miisaaniyadda ay sanadka laba kun iyo labaatanka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis marka taas waxay ku qasbaysaa in ay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayarta ah ay siin jireen iyo wixii lamid ah ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii maadaama miisaaniyadoodii sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay kayd shidaal suubistaan shidaalka ku kaydsadaan lacalla hadduu qiimaha hoos hooseeyo say u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sareeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo yani ay xaraash ku gadahayeen shidaalkooda waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku daydaan isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaano economic diversification taas oo micnaheedu yahay in ay elo dhaqaale oo kala duwan abuuraan waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto taasna macnaheeda waa in xurguftii hadda sacuudiga iyo ruushka oo kale aysan soo laaban kulligood dan ayaa ugu jirta in ay yani iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin maraykanka iyo sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka midka tahay dhinaca waxsoo saarka shidaalka dunida waa kan aadan makiina oo arrintani sharaxaya xiriirka ku salaysan saliidda maraykanka iyo sacuudiga wuxuu bilowday kun sagaal boqol iyo afartan iyo shan kadib markii madaxweynihii maraykanka xilligaas oo la oran jiray franklin roosevelt iyo boqor cabdulcasiis ay ku kala saxiixdeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray queensy dushiisa marinka suweys xiriirkii waaga sidii unbuu u socda sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda maraykanka oo ah henry kinsinja iyo boqorkii sacuudiga oo ahaa faysal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka waana halka magaca betrodola ka soo faracmay haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin waa kan jaamac cabdi koodey oo sharaxaad ka bixinaya
yani shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kalaas dan ayaa ugu jirta dhab ahaantii qiimahan hoos u dhacay for example qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanaya badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yan u dhacaya markuu shidaalka qiimihiisa hoos u dhaco marka guud ahaan shaqsiga caadiga dan weyn ayaa ugu jirta faa'iido weyn ayaa ugu jirto hoos u dhaca shidaalka ugu dambayntii dalalka dunida ee dhinaca waxsoo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kaleha dunida ay mar kale soo bood saarto iyo sidii arrintani looga gaashaamo lahaa sida muuqata coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakeri jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda maadaama cudurkani covid-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay ka hortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaayo hadda loo helin taasoo keentay in dad aadu fara badan ay guryahooda joogaan islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen gudaana barnaamijka bandhiga v o a intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa tani kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga v o a mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba fiidu cano wanaagsan haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
xanuunka covid-19 ayaa waxa uu si xowli ah ugu faafayaa gobollada dalka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa warbixinnadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambaysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa mise dadka soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka covid-19 waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabduqaadir yarow sheikh iyo caaisha xuseen abuukar labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka hiiraan waxaa hadalka ku hormaraya cabduqaadir yarow
dadka ayaga u baahan inay isla hadlaan oo macnaa nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah qalabka la xiranayo galoofiska la gashanayo iyo goobaha lasugu imaanayo ay dowladda diiday dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahanya inay qaataan inaynan aan macnaha la jibinin macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashiinkaoo kale iyo biyuhoo kale waa muhiim oo goobahaas camal ma xirmaayaan laakiin goobaha waxbarashadoo kale ha ahaadaan dugsiyada ama iskuullada iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada iyo goobaha xataa masaajidada kale in macnaha dad qof walba oo ilaa iyo cudurkan ilaahay oo naga bixin oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim
waa mahadsantahay cabdiqadir haye caaisha xuseen walaalkii waa mahadsantahay sidaa ogtihiinba cudurka saa-id usii faafaya soomaaliya waana aragteen annaga wadankeena ma lahan wacyigelin fiican dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amare waa soo jeedisay laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto bulshadii wixii kala celiso xaafadaha oo kale ay tiimam u samayso shaqeeyo oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto ay dhahdo jooga kala joog dadka oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteeladoo kale maqaayadahoo kale ay ka joojiso bulshadii ay tidhaahdo guryihiina hala joogo hala yareeyo kiigaas sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray xuseenow haddana bulshadii aysan guryihii joogaynin maqaayadihii iskugu imaanayaan way israagsanayaan fasaxee fasaxaana uga dareen ani isleeyahay waa mahadsantaha caasho cabdiqaadir waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan waxay isku badbaadin karaan horta waxaan oo imaaday waa cudar cudurkana qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar uu yaqaano dowladda dadka shacabka mas-uul ayay ka tahay amar ayay bixisay inay baxdo qof wada maraayo oo soo baxayn in xabad ay ku dhufo mise la dilina macnaha mas-uuliyadda ma aha laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay xistay diyaaradihii lookalka ee gobolada kala gudbayay dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan sidaas bay isku dhexgalayaan waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiya ah dadka ay ku nool yihiin ayaga naftooda waxay u baahayin inay iska macnaha is ilaaliyaan oo ayaga naf ahaantooda ay ka fikireen in cudurkaas usoo gudbin goobaha isugu imaadaan oo kalena ay iska ilaaliyaan saas ayaan dhiila aniga
caaisha cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayagaa laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor dhin ayaga ay isbadbaadiyaan adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba ay isku darto haye maya bulshadan war laguma karo way madax adag yihiin soomaalidu marka dowladda laga rabaa inay ayada amaradeeda ay fuliso inay war sheegto bis ma aha war keligiis waxba ma taraayo laakiin inay ayada ficilka ay ku darto bulshada ay dhex gasho ee ayada dhexdeeda isku xilqaamto dad oo ka shaqeeya covid nineteenka
cabdiqadir dowladda amar way bixisay sida hadda tusaale markaa kusoo qaatay muqdisho kale bandow xili baa lasoo rogay xilligii bandow lasoo rogay waa aragteen dadkii ayagoo banaanada togan ay ciidamadu imaadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaanbax ayaa kasii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhihi lahay mas-uuliyadda in ayaga issaaraan oo ay waxaan waa cudur wax dowladda u gaara maaha ama qorshe ay dowladda wadata maahan waa dowladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah inay dowladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogan xilliga inta uu jira barnaamijkan covid nneteen-kan ay iska ilaaliyaan goobaha isugu imaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dowladda la qaato sababtoo ah dowladda in ay ciidan soo dirto guri guri askar ay u geyso suuq walba ay ciidan geyso meelo qaar waxaa jirta baadiye ah tan kale sidaan ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar waxaa ku faafay maamul goboleedka jubbaland koonfur galbeed hirshabelle hadda waxaa laga soo sheegayaa jallaqsi oo kale in ay dad badan aada u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhihi lahaa idinka ayuu xil idinka saaryahay dowladda amar ayay bicisay xoog wax laguma maamulo adduunku waxaa waye dowladda qof walba shacab walba waxaa loo baahanya inay dowladooda u hogaansadaan waxyaabaha dowladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkane inay qaataan dadka marka waxaan ku wahgelin lahaa wasaaradda caafimaadka astaamaha ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuullada iyo goobaha la fadhiisto oona la isticmaalo barnaamijka golofiska iyo baalka kale ah waxaan dhihi lahay inay amarkaas qaataan haye caaisha waa maqlaysaa cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dowladda waxaa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sidai isku badbaadi lahayn adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dowladda ay tallaabo qaado maxaa is leedahay tallaabada ay dowladda qaadi karta dowladda waxaa laga rabaa inay tallaabo xoog la qaado sidoo kale ee qalabka ay usoo badiso xaruumanka ay usoo badiso shaqaalo gooniya ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto guddiyo waa lasoo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda ani arkan ma lahan weliba hirshabelle khaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aaday u daciif tahaan sida aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinibay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dowladda dowladda ayayna wax walba ka go-aan dowladdaana laga rabaa inay shacabkeeda ee ayada ay ka hortag u samayso cabdiqaadir caaisha waxay leedahay kaalinta dowladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahe dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane waa nidaamkii markii hore loo dhisay isagaa la raba inuu ilaaliyo sidaa ognahay meelo qaar aynan dowladda joogin ay jirto dowladda inta karaamkeeda aniga cabdiqaadir ahan waxaan aaminsanaha dowladda inta karaamkeeda way qabatay waxay qabatay qalab bay keentay oo maamul goboleedyada loo geeyey xamar laga soo dejiyey oo wadamada qaar turkiga ay nagu deeqeen way qeybisay oo qeybtii muqdisho inta kale gobolada maamul goboleedyada la geeyey hadda sida jowhar oo kale ah marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dowladda amuradooda hogaansadaan sababtoo ah hadda dowladda waxay amaro ku bixisay oo ad arkaysaan in goobaha waxbarashadoo kale macnaha la joojiyey iyo sida dugsiyadoo kale waxaad arkaysaa dugsiye qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka shacabka amarkaasna ay qaadan oo ayaga isxil saarin dowladda wax ma qaban karto sababtaa dowladda calaa dugsi calaa shaqsi calaa guri in macnaha ciidan ugu soo tala gasho macnaha ha qabta dhimayso laakiin dowladda waxay leedahay wacgelin gudiyaa la sameeyey gudiyadii wacgelin bay samaynayaan sidaan ognahay meel walba aad hadda magaalada adabalweyne aan joogno stiker ayaa ku dhegan oo dadkii af soomaali ugu qoray xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacagelinaya marka in qof walba u akhristo oo kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada iyo goobihiisa caafimaadka oo sii tago aniga waxaan u arkaa in amarka dowladda la jebiyey marka dowladdana arrimo khaasa kama lahan cudurka cudur waaye soomaali o dhan dhibaato ku yahay dowladdana waxay mas-uul ka tahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah way u sheegaysaa waxay faadi ku way u sheegaysaa marka hadda waxaa aaminsanaa dowladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotaya wiil yar noqda nin weyn noqotaya inay isku xilsaaraan in arrintaasi ayna joojiyaan isku tagooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kale ayna amarka dowladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamul goboleedadana ayadana si gaara baa loo soo gaarsiiyey in ayagana isticmaalaan caaisha
dowladda bis ma ahayn guddigii la xil saaro kale shaqadiisu inuu aada u guto oo howlihii loo diro oo hadda uu aada uusan wax fiican u qaban inuu howle aada u qabto oo dadaalo kabacdi dowladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba
ugu dambeyn cabdiqaadir maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd horta bismillah ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr iyo labaatan sana dhibaato ku dhex jirtay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkaani ka qabto dowladeenna waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido laakiin inta tabarteeda ah oo karaamkeeda ah dowladda way dadaaleysaa madaxda dowladdan ugu mahad celinaynaa tan kale dadka shacabkaa dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan iswacyigeliyaan ayaga timam ay samaystaan barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan barnaamijkan uu naga dhamaa soomaaliya ka dhammaan ugu xirnaado inay amarkaas intaas la dulqaato sababtoo ah sidaa ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiinka ah oo mishaar ka qaato dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay laakiin dhibba dhib baa ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn dad qof naftiisa baa la badbaadinaya dowladda karaamkeeda way qaadatay maamul goboleedyada way wadageysay qalabkii loogu talagalay guddiyi bay u xil saartay guddiyadu hadda way shaqaynayaan dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay in ayagana isxil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa uu badbaadiyo caaisha kelimada ugu dambeysa adiga maxaa ku talinaya dowladda ayadaa waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar khaasatan hirshabelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aanay xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lama rabo dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado ee ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada ay iska bilaabayn khaasatan hirshabelle dadkii way ku daysanayaan goorme ay dadka isbedelayaan dowladii qaar madaxdii qaaraba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo marka lama dhihin karo shacabka bis ma ahe dowladda waa inay ayada iska bilowda wacyigelinta
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysa ay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacwir ismaaciil ayaan idinla socodsiinayna haddii ilaahay idmo cabdixakiimna waan ku bilaabay wargeyska daindambendhan ee kasoo baxa dalka britain warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa maraykanka oo markii ugu horeysay abid qirtay inay dad rayid ah ku dilaan soomaaliya beetokanka ayaa sheegay in sanad ka hor ay laba qof oo shacab ah dileen halka saddex kalena ay dhaawacmeen maraykanka ayaa marmar qaadi jiray weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsanayeen argagixisada laakiin tan iyo intuu donald trump madaxweynaha noqday ayaa weeraradaasi ay sii bateen waxaa la diiwaan geliyey sanadkii aynu soo dhaafnay in maraykanka uu qaaday saddex iyo lixdan weerar halka sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankiina ay toddoba iyo afartan weerar qaadeen cadaadis la saaray ayay ciidamada maraykanka ee afrika ku sugan waxay ogolaadeen inay eegaan eedaha in dad shacabay ay ku dilaan weeraradaasi ay qaadaan warbixintan ayaa lagu sheegay in sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban maraykanku weerar uu ku dilay laba xubnood oo al-shabaab ka tirsan waxaa kale oo ay sheegeen in laba qof oo shacab ay ku dhinteen kadib markii rasaas al-shabaab ama maraykanku uu lahaa qaraxday weerarkan ayaa ka dhacay shabeellaha hoose inuu maraykanku qirto dilka dad shacab ah ayaa naadir ku ah dagaalka uu kula jiro kooxda al-shabaab muddo dheer ayuu maraykanku dhegaha ka furaystay in dagaalka ay kula jiraan kooxdaasi ay ku dhintaan dad shacab ah tan iyo markii donald trump uu khafiifiyey xeerkala raaco ee weerarada cirka ah ee ay ciidamadooda ku qaadaan kooxaha ay ugu yeedheen argagixisada iyada oo marar badan kooxaha u dooda xuquuqda aadanahu ay ku eedeeyeen in dad rayid ah ay ku dhintaan dagaaladaasi sanadkii aynu soo dhaafnay ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa warbixin ay qoreen waxa ay ku sheegeen in dadka shacabka ah ee ku dhinta dagaalada cirka ah ee uu maraykanku qaado ay gaadheen sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka afar iyo toban qof wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa caruur ku jirtay dadka ku dhintay weer lagu qaaday cisbitaal iyo goob qof lagu aasayay dalka afghanistan maleeshiya dabley ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenka umusha ah la geeyo maleeshiya dabley ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenku ku umulaan iyaga oo ku dilay afar iyo labaatan qof oo ay ku jireen caruur markaasi dhalatay iyo hooyooyinkood qof walxaha qarxa isku soo xidhay ayaa isaguna waxa uu isku qarxiyey goob lagu aasayey meyd salaasadii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa la arkaya askar xarun caafimaad ka soo saaray caruur yaryar oo dhiig ka daayo oo saaraya dhooli amaba ambalaasa bannaanka ku sugayay kadib markii ay dablaydu xarunta gudaha u gashay madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa amar ku bixiyey in dib loo bilaabo howlihii milatari ee ka dhanka ahaa kooxda taalibaan iyo weliba maleeshiyaadka kale ee afghanistan taasoo soo afjaraysa dhimistii weerarada lagu qaadayay kooxdan iyadoo la eegayay heshiiskii maraykanka iyo weliba taalibaan weerarka lagu qaaday dadka kuwa ugu dayacan hooyooyin umulo ah iyo caruur iminka dhalatay ayaa caalamku ka qayliyey waxaana lagu tilmaamay arxan daro shahaarsaad akbar madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee madaxa bannaan ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in codkii ugu horeeyey ee caruurtaasi ay maqlaan ay ahaayeen dhawaaqa rasaasta xasuustooda ugu horeysa adduunkan waa weer lagu qaaday dagaal aanay iyaga iyo hooyooyinkoodba wax shaqo ah ku lahayn madaxweynaha dalka afghanistan ayaa khudbad uu u jeediyey dadka waxa uu sheegay in isbedel uu ku yimi halkii ay ka taagnaayeen in ay u hogaansamaan nabadii iyo heshiiskii maraykanku dabadda ka riixayay ee ay la seexdeen kooxda taalibaan waxa uu sheegay in weerarada ay ciidamadiisu kordhin doonaan diyaarna a u yihiin inay dalka iyo dadkaba difaacaan wargeyska the daily sabah ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray in wasaaradda caafimaadka turkigu ay sheegtay in dadka ka bogsaday xanuunka covid sagaal iyo toban ay ku dhow yihiin boqol kun oo qof iyada oo toddobaadkana saddex kun boqol iyo sagaal qof ay ka ladnaadeen dadka cusub ee maalin kasta xanuunkan qaaday ayaa iyaguna gaadhay kun toddoba boqol iyo afar qof salaasadii toddobaadkan waxaana kordhay dadka u dhintay iyadoo dhinaca kalena dadka u baahanaya mishiinka dadka neefta ka caawiya iyo weliba bukaanka ku jira qeybaha xaaladda degdeg ahi ee cusbitaallada waddankaasi turkigu iyaguna ay hoosu dhaceen ugu dambeyntiina wargeysyo badan oo caalamka ka soo baxa ayaa qoraalo badan waxa ay ka daabaceen gabadhii talyaaniga ahayd ee dhowaan laga soo daayay afduub lagu haystay gudaha dalka soomaaliya silvia romano oo iminka la baxday caaisha kadib markii ay diinta islaamka qaadatay ayaa siddeed iyo toban bilood ka hor laga afduubay kenya waxaana loo gudbiyey soomaaliya caasho ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey dalka talyaaniga laakiin sheekadeeda kuma ay dhammaan oo keliya in laga soo daayo dadkii aftuubay dalkeediina lagu soo dhoweeyo silvia romano waxa ay sheegtay inay muslintay islamarkaana ay ku muslintay doonisteeda iyo xorriyaddeeda oo buuxda waxaana soo daynteeda ka dab qaatay kooxaha xagjirka ah ee talyaaniga ah iyaga oo ku dooday in talyaanigu waqti iyo weliba qarash ku bixiyey gabadh dhaqankeedii ka tagtay maxkamada ku taalla dalka talyaaniga ayaa kiis lagu baadhaya dembi ka dhanaa gabadhan ku hanjabtay islamarkaana furtay intaasi aynu dhegeystayaal kasoo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo cabdixaafid cawur ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuctan ee kulanti dambana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo